habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen sabti ah labaatanka bishii abriil sanadka labada kun sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com iyo efimada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda waxaa caawiya in daadahinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada dhegaystayaal inaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah shacabka dalka masar oo maanta u dareeray afti loo qaadayo isbeddello lagu samaynayo dastuurka dalkaasi
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii cawayska washington
nasamaaha ruuxii haween nacabu haysta niba maaha ruuxii hablaha nabaru gaystay
sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mike bombeyo oo naqdiyey war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi barnaamijyadii martida mikrofanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale waa barnaamijkii martida mikrofanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida war ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka ay duqayn ka fuliyeen shalay meel ku dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada dhexe ee soomaaliya warkan qoraalka ah ee ka soo baxay africom ayaa lagu yidhi dowladda maraykanka oo la kaashanaysa dowladda federaalk ee soomaaliya waxay sii wadaysaa dadaalada lagu wiiqayo maleeshiyada ururka al-shabaab qoraalka ayaa lagu yidhi laba sannadood ka hor al-shabaab waxay haysatay xurnimo dhinaca dhaqdhaqaaqa ah taasoo ka caawinaysay inay barakiciyaan oo ay argagixiyaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool dooxada webiga jubba iyo meelaha ku dhowdhow kismaayo laakiin maanta ayaa lagu yidhi qoraalka meelahaasi oo dhan waxaa laga sameeyey fariisimo ciidan oo u diiday al-shabaab inay si xura weeraro u abaabulaan ku-xigeenka madaxa howlgallada africom janaalka ka tirsan ciidamada cirka maraykanka brigader general william west ayaa sheegay in howlgallada iyo duqeymaha maraykanka ee lagu xaqiijinayo badqabka fariisimaha ciidamada dowladda soomaaliya ee ay bahwadaagta yihiin ciidamada maraykanka ay horseedeen in meelaha laga qabto al-shabaab ay ciidamadu kusii nagaadaan islamarkaana ay u suurtagelisay ciidamada soomaaliya inay si weeraro joogto ah ku qaadaan dhulka ay al-shabaab ka taliso maraykanka ayaa sheegay in duqeynta ay jubbada dhexe ka fuliyeen shalay ay ku dileen laba ka mid a maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab cid rayidana aysan waxba ku noqon qoraalka africom ayaa lagu soo gebagabeeyey taliska ciidamada maraykanka ee afrika wuxuu sii wadayaa inuu soomaalida iyo ciidamada amisomba kala shaqeeyo sidii mas-uuliyadda amni ee muddada fog si buuxda loogu wareejin lahaa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dhakhtar ka shaqaynayay xanuunka iboolaha ee ku faafay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday cusbitaal ku yaala bariga dalkaasi waxaana sidaasi sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhowr nin oo qolyo ku hubaysana kana mida maleeshiya maxalli ah ayaa weerar ku qaaday cusbitaalka butembo oo ka mid ah goobaha lagu hayo cudurka iboolaha iyagoo halkaasina ku dilay riger musunko oo ahaa dhakhtar ku takhasusay cudurada faafa kana mid ah islamarkaana ka yimid dalka cameroon agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o doctor tedros adhanon ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa twitterka ku yidhi aad baan uga xunnahay ee weerarka howlwadeennada caafimaadkuna ma aha bartilmaameed sidoo kale weerarka waxaa ku dhaawacmay howlwadeena ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee kongo iyo weliba diraawalkiisii sida ay sheegeen warar ka duwan ka wakiilka xogayaha guuda qaramada midoobay ee dalkaasi kongo
koox la socota arrimaha syriya ayaa sheegtay in maleeshiyada dowladda islaamiga ee isis ay dileen ugu yaraan shan iyo soddon qof muddo laba maalmooda kooxdan oo fadhigeedu yahay dalka britain oo isha ku haysa arrimaha xuquuqda aadanaha syriya ayaa sheegtay in afar ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka dowladda syriya ay ka mid ahaayeen dadka dhintay kooxdan waxay intaasi ku dartay in weeraradaasi ay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee ay maleeshiyada daacish qaadaan tan iyo markii ciidamada uu maraykanku taageero ay ku dhawaaqeen bishii lasoo dhaafay in dowladdii khilaafada islaamiga ee syriya ay burburtay iyadoo lagu dhawaaqay in kooxdaasi laga adkaaday ayaa haddana dagaalyahanadeeda waxay weli sii wadaan dagaallo ay ka soo abaabulayaan gabaadyo ay ku leeyihiin buuraha iyo dhulka saxaraha ah ee fogfog ee labada wadan syriya iyo ciraaq dadka reer masar ayaa maanta cod u qaadaya isbeddel lagu samaynaya dastuurka dalkaasi kaasi oo madaxweyne siisi u oggolaanaya inuu xilka sii haya ilaa iyo sannadka laba kun iyo soddonka waxaanay codayntan imanaysaa wax yar kadib toddobaad markii baarlamaanka dalkaasi uu isbeddel dastuurka lagu sameeyey ansixiyey sidoo kale dadka reer masar ee dalka dibaddiisa ku dhaqanaya iyaguna codkooga sii dhiibtay jimcihii shalay haddii la meelmariyo ayaa isbeddelkani sida oo kale u oggolaanaya in madaxweynaha iyo milatariguba ay awood badan ku dhex yeeshaan bulshada iyada oo muddaxileedka madaxweynaha la kordhinayo lagana dhigayo lix sanno halka markii hore ay ka ahayd afar sanno islamarkaana madaxweyne siisi la ogolaan doono in uu mar saddexaada jagada madaxweynenimo u tartamo sannadka laba kun iyo afar iyo labaatanka taageerayaasha haftidan ayaa codkooga u dhiibtay sidii shaqo qaran iyadoo sidoo kale ay kuwa ka soo horjeeda ay sheegeen in codayntan ay tahay awood maroorsi dalka lagu samaynayo sidoo kalena kala duwanaashihii siyaasadda gebi ahaanba meesha laga saaray
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington labaiyo tobankii waa saacadda afrikada bari waxay maraysaa toddobadii iyo qadar daqiiqada ah qeybaha dambe idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxaana ku hormaraynaa dalka masar dalka masar waxaa maanta shacabku u dareereen oo ilaa iyo haatan ka socota arti loo qaadayo isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi taasi oo madaxweynaha dalkaasi cabdilfataax al siisi u oggolaanaysa inuu xilka sii hayo ilaa iyo sannadka labada kun iyo soddonka iyadoo sidoo kalena isbeddelkani uu xoojin doono doorka milatariga masar wariyaha v o eda qaahire uga soo warrama xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas dadweynaha masaarida ayaa maanta bilaabay inay u codeeyaan afti ku saabsan qodobo laga beddelay dastuurka dalkani kaasoo awood badan siinaya milatariga iyo madaxweyne asiisi malaayiin qof oo reer masar ah ayaa la arkayey maanta iyagoo safaf dhaadheer uga jira goobaha codbixinta magaalada kaahira iyo qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalkani madaxweyne cabdulfataax asiisi iyo mas-uuliyiin kale ayaa codkooda ka dhiibtay xaafadda masrul gadiida ee magaaladan kaahira codbixinta ku aadan aftida loo qaadayo dastuurka ayaa ka dhacaysa guud ahaan gobolada dalka waxaayna codbixinta masaarida ay soconaysaa muddo saddex maalmood ah sagaalka aroortii ilaa iyo sagaalka habeennimo sida guddiga doorashooyinka iyo aftida dalkani ay sheegeen lix iyo toban milyuun oo qof oo masaari ah ayaa isu diiwaangeliyey si ay codkooda u dhiibtaan codbixinta aftida ayaa dhacaysa xili si weyn loo adkeeyey ammaanka caasimadda kaahira iyo gobolada dalka gaar ahaan goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codbixinta waxaana wadooyinka lagu arkayey ciidamada milatariga iyo gawaarida gaashaaman oo garab siinaya ciidamada amniga ee waddankani qodobada laga bedelay dastuurka dalka masar waxaa ka mid ah muddada madaxtinimada dalkani oo laga dhigay muddo lix sano ah iyadoo markii hore ay ahayd muddo afar sano ah sidoo kale dastuurka masar ayaa lagu daray qodob oggolaanaya in madaxweynaha laba mar ka badan isa soo sharxi karo halka markii hore ay ahayd inuu isa soo sharxi karo keliya muddo laba mar ah qodobada laga bedelay dastuurka dalkani ayaa ka mid ah awoodsiinta ciidamada iyo madaxweynaha oo awood u yeelanaya inuu soo magacaabo garsoorka dalka shacabka masaarida haddii ay oggolaadaan wax kabeddelidda lagu sameeyey dastuurka dalkooda ayaa noqonaysa in cabdulfataax asiisi xukunka dalkani sii haynayo ilaa iyo labada kun iyo soddonka waa haddii mar saddexaad loo doorto madaxtinimada dalkani hay-adaha caalamiga ee xuquuqda aadamaha u dooda iyo kuwa maxalliga ayaa ugu baaqay dowladda masar inay ka laabato qodobada laga beddelay dastuurka hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale sheegay codbixinta aftida inay dhacayso xilli shacabka masaarida aysan haysan xorriyad islamarkaasina kumanaan kun oo qof ay ku jiraan xabsiyada dalkani baarlamaanka masar ayaa salaasadii hore ansixiyey qodobada laga beddelay dastuurka taageerayaasha madaxweyne asiisi iyo axsaabta taageersan xukuumadda masar ayaa rumaysan qodobada laga bedelay dastuurka inay gogolxaar ay u tahay sidii asiisi u dhammaystiri lahaa horumarka dhinaca dhaqaalaha ee dalka asiisiga xukuumaha waddankani ayaa talada dalkani la wareegay sannaddii labada kun iyo afar iyo tobankii kadib markii xukunka laga qaaday madaxweyne maxamed mursi oo ka tirsanaa ururka akhwaan muslimiinka madaxweyne mursi iyo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa ayaa ku jira xabsiyada dalkani kadib markii kooxdaasi milatariga masaarida uu ku eedeeyey inay tahay koox argagixiso oo khatar ku ah nabadgelyada dalkani masar xuseen saxnuuni v o a qaahira
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa naqdiyey war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi oo lagu sheegay in xukuumadda pyongyang aanay doonaynin inay bombeeyo la shaqayso haddiiba ay dhacdo in ay sii wadaan wadaxaajoodka ay kula jirto maraykanka mike bombeo waxa uu sheegay in isagu weli maraykanka uu mas-uul uga yahay kooxda wadaxaajoodka ee arrimaha kuuriyada waqooyi hadalladan la isweydaarsanaya ayaa imanaya iyadoo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo madaxweynaha ruushka valadimir putin uu shir madaxeed la yeelanayo dhiggiisa kuuriyada waqooyi kim jong un wariyaha v o ed ee arrimaha diblomaasiyadda uga soo waranta sindi zayn ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada tan washington waxaana inoo soo koobaya maxamed culaad xasan wadaxaajoodyada dhinaca nukleerka ee u dhexeeya maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa hakad ku jiray tan iyo bishii februari markii shir madaxeed ay vietnam ku yeesheen madaxweyne trump iyo kim jong un uu ku dhammaaday natiijo la'aan wakaaladda rasmiga ee wararka u faafisa kuuriyada waqooyi ayaa ka soo xigatay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee pyongyang hadal uu ku yidhi waxaan aad ugu riyaaqi lahayn haddii ninka maraykanka u matalaya wadaxaajoodyada uusan ahaan lahayn bambeyo laakiin uu ahaan lahaa qof kale oo aad uga taxadar badan ugana bisil dhinaca xiriirka dunaasiyadda kadib markii uu kulan la yeeshay dhiggiisa dalka jabaan oo uu ku qaabilay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ee washington ayuu master bambeyo waxa uu meesha ka saaray hadalkan laga soo xigtay sarkaalka kuuriyada waqooyi wax isbedelay ma jiraan waxaannu sii wadaynaa inaannu wada shaqayno oo aannu wadaxaajoodka sii wadno welina mas-uuliyadda kooxda wadaxaajoodka maraykanka anigaa haya laakiin guud ahaan waxaa kooxda iyo dadaalkeedaba kor ka maamulaya madaxweyne trump laakiin kooxdeeda ayaa fulinaysa iyadoo uu jiro ismariwaa diblomaasiyadeed ayaa madaxweynaha kuuriyada koonfureed muun janyi waxa uu riixayaa dadaal uu ku doonayo qabsoomidda shir madaxeed kale oo ay yeeshaan madaxda labada kuuriya dadka siyaasadda gobolka ka faallooda ayaa qaba in maraykanku uu soo dhoweynayo dadaalka kuuriyada koonfureed dennis willer waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda george town ee magaalada washington wuller waxa uu yidhi waxay ila tahay in la joogo wakhti xaqiiqdii maamulka trump uu si weyn u doonayo in madaxweyne muun uu door ciyaaro waayo tan iyo shir madaxeedkii trump iyo kim ee hanoy dalka vietnam kuuriyada waqooyi waxay abaabada ka xirteen qadadkii xiriirka maraykanka kuwaasoo aan hadda shaqaynayn hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa lagu wadaa inuu kulan madaxeed la yeesho dhiggiisa ruushka valadimir putin markii ugu horreysay toddobaadka soo socda kim aabihii kim jongkii labaad ayaa booqday ruushka laba jeer isagoo la kulmay putin sannadkii labada kun iyo labadii warbixintaasina dhegaystayaal waxaa noo diyaarisay wariyaha diblomaasiyadda ee v o eda sindizin waxaana inoo soo koobayay maxamed colaad xasan mar kale fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba haatan magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa shalay ka dhacday dhacdo maqalkeedu aanu ku badnayn soomaaliya oo ahayd in hooyo ku dhashay cusbitaal wiilkeedii ay dhashay lagaga xaday cusbitaalka dhacdadan ayaa waxay ka dhacday cusbitaalka soos ee magaalada muqdisho halkaasoo haweeney iska dhigtay inay ka mid tahay mid ka mida bukaanada la joogto amaba ay la joogto mid ka mida bukaanada ay xaday wiilkii yaraa ee ay haweeneydaasi dhashay wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa dhacdadan ka waraystay agaasimaha cusbitaalka soos doctor maxamed dhaqane
waxaa dhacday shalay salaada casar kadib in maaragtay isbitaalka aan salaada casar markii laga soo baxay aan soo aaday oo shaqo aan ku haystay xilliga salaada maqribka ayaan joogay salaadii maqrib markaan sidaa uga soo baxnay ayaa waxaan arkay maaragtay miscol oo horjoogayaasha qaybta habeenka ku jira mid kamida way soo wacay dib ayaan u wacay marka doodkana waan tegay marka gabadhi meesha joogta waxay ii sheegtay bukaan lasoo jiifiyey aad lasoo jiifiyey oo meesha shalay ku dhashay ilaa afar saac meelahaas maalinimo ku dhashay oo anug nool oo xayayadii iyo anugeedii oo maaragtay labadaba caafimaad qaba la seexiyey qaybta antenatal wardka la jiifiyey oo kadib maqribkii marka la joogo marka lagala baxsaday canug markaan meesha markaan warsaday dadkii meeshaan ugu tagay waxaa noo soo baxday in maaragtay gabar kamid ahayd dadkii la joogay bukaankaas oo la haysay oo maaragtay la keergaraynaysay oo iyadana iskaga dhigtay inay tahay taalla joog ayaa maaragtay canugii la baxsatay oo maaragtay la waayay waan gartay marka gabadha ma la yaqaanay maya maa qof la yaqaana ma laha qof la yaqaana maaha sababto iyagana ma yaqaanin annagana ma garanayn ayaga waxay iskaga dhigtay qof bukaan laduuga oo agtooda maaragtay la jooga bukaan kale ilaa maalintii oo dhan xilliga canuga uu dhashay iyo waktiga canuga la waayin doono intaas oo dhan ay la joogtay oo ilmaha la haysay marka qof aan qof qof aan la aqoon oo bukaanada la socon isbitaalkuna uusan aqoon sideed ugu ogolaateen inuu qeybaha caruurta jiifaan ee tagaan uu la joogo oo meesha kamid ahaado sidee ku suura gashay isbitaalka horta waa isbitaal public oo maaragtay meel temporary oo hadda ku shaqeeyaa dhismihiisii rasmiga ahaa waa la burburiyo dhismo cusub aa ku socdo marka meel temporary oo albaabadeeda aan maaragtay wanaagsaneen oon xadidneen ayaan maaragtay ku shaqaynaa marka bukaanadana dad maaragtay loo ogol yahay oo inay bukaanada la joogaan ayaa jiro oo maaragtay qaybta la jooga marka qofkan waa xilli booqashay timid sidaas ayay u dhex gashay dadkii bukaan la jooga wax raad ah ama faham la fahmi karo qoftan la tuhmaya ma jirtaa makuu sheegeen ehelku ama howlwadeenadaada may may wax tuhme haba yaraatee ma jiro waxani ma wax idinku cusubba mase waa wax dhaca doctor adoo mahadsan maya maya waa markii ugu horeysay oo dhacdadan maxaan ku dhahay sheeg inta an jooga aan dhacdo noocan ay ku dhacdo waan gartay maxaa hadda tilaabo la qaaday tilaabada isla xalaynimo maxaan ku dhaha waxaan iskugu yeernay securityga madaxda securityga annaga waa iswacanay goobihii yaa la baaray oo laga baaray maaragtay in isbitaalka weli ay ku dhex jirto waxna waan ka waynay kadib waxaan wacnay taliyaha saldhigga booliiska hiriwaa uuna noo sheegay maaragtay in uusan imaan karin xilligaas oo maanta saakay subaxii unoo imaan doono saakina waa noo yimid dadkii wixii la wareysan karana waa la waday oo saldhiga booliiska la aadiyey maaragtay baaritaan iyo waxka lagu gabadhan waxaa laga sheegay inay inay haydaadi koobaad oo dhasho oo maaragtay aha qof uubay ahayd waa canugii koobaad marka si caadiyayna u dhashay alxamdulilah qof hadda la qalayna ma ahayn qof miir daboolsamayna ma ahayn marka xaaladeeda inkastoo dee qof uu maaragtay fool iyo xanuun noocaasa qabo aad garan karto haddana maaragtay isheeg canugii sidaas unbaa adiga kabi loogu qaatay
waa hagaag dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyey wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa dotor cabdilqaadir cabdiraxmaan aadan oo ah aasaasaha hay-adda aamin ambulances kuna sugan magaalada tan london kusoo dhowow dotor cabdiqaadir stuudiya v o eda ee london aad baad u mahadsanta ridwan adigay shaqaalaha v o eda aad baan kaga mahad celinayaa wakhtigiina qaaliga ah
saddex iyo toban sano ka hor ayaad aasaasteen dabcan aasaasaha aamin ambulancesna waa tahay maxaa idinku dhaliyey sidee fikraddan ku dhalatay bismi illahi raxmaan iraxiim runtii markii aan arrintan samaynaynay wakhti waxaa loogu baahi badan yahay ambulance maxaa yeeley dadka qofka dhinta iyo qofka dhaawacma hooyada uurka leh qofka xanuunsan qof kasta waxaa lagu qaadi jiray gaari gacan marka waxaan dareemayey inay waxaa kaliya oon qaban karay inayd ambulance inaan sameeyo marka taa ayaa waxay nagu dhalisay yacni maadaama qofkii dhaawacaha isbitaalka loo wada dhex kusii dhimanayo anigana waxa igu weyn ay ahayd human lifeka nolosha qofka bini aadanka ah ay ahayd waxa igu weyn ayaan go-aansaday inaan sameeyo ambulance wax kasta ay ku qaadatee
waa gartay marka saddex iyo toban sana hadda laga joogaa oo adeegan uu ka shaqaynaya magaalada muqdisho marka la eega gaadiidka aad ku howlgashaan imisuu dhan yahay
gaadiidkan waxaan kasoo bilownay zero ebir iyadoon ambulance dhan aysan jirin maanta alxamdulilah waxaan haysanaa labaatan ambulance ayaan haysanaa oo qaar kaleetana ay yani ay out of use ay noqdeen oo ay duqoobeen laakiin hadda waxaa shaqeeya oo diyaar ka ah waa labaatan ambulance oo ah shaqaalaha imisay dhan yihiin markaa ka howlgala arrimaha gurmadka iyo gargaarka shaqaalaha inkastaysan ahayn nambarkii la rabay labaatan ambulans inay ku filaato hadda waxaa isku celcelis aan ku joognaa soddon iyo qof soddon iyo shan qof oo shaqaale ah oo iskugu jira yani darawalkii iyo nersinkii ama baramediga dheh ama xirfadla caafimaad kuwa jooga telefoonka qabanaya receptionka jooga waardiyaha yani waa soddon iyo shan qof laakiin ma ahan macnaheedu inay ku filan yihiin laakiin tabar ayaana dhigta meeshaas waayahay marka la eega gaadiidka iyo dadka idiin shaqeeya intaba dee ma sahlana waxay u baahan yihiin kharash iyo dhaqaale ay ku howlgalaan xaaladda soomaaliyana waa la soconnaa xilligan marka seed ku maaraysaan in shaqadan ay sii socoto yaa idin caawiya yaad inta badan ka heshaan gargaar ama taageero dhinaca dhaqaalaha ah ridwaanu runtii waa su-aal saxa weeye gaadiidkan markaan bilaabeynay waxaan ku bilaabartay aniga makow sayfitigeyga ayaan geliyey wax alla waxaan lacageystay marka xigana waxaan geliyey dadka ganacsatada iyo dhalinyarata iyo yani dadka ardayda ah ayaa waxaan weydiisan jiray hal doolar bishii inay bixiyaan si qof loo badbaadiyo marka taas waxay keentay in wixii anigana aan ilaalsho oo laba walxaato ayaan isleeyahay hadda horumarkan way keeneen shaqadii oo aan jacayl badan u qabo iyo anigoo ka ilaalshay wax corruption inay soo galaan oo shilin ama hal doolar oo soo galay oo lagu bixiyey amin ambulance inaan wax kale loo isticmaalin marka ilaa haddana waxaan sameynaa ardayda jaamacadahan kaashanaa iyo macalimiinta iskuulaadka hal doolar bishii inay bixiyaan dadku ardaydu si adeegan loogu hormariyo marka isku celcelis hadda waxa aan helnaa ama shaqaalaha aan ku dabarin ama shidaalka lagu dabarayo waa arintaas cid kale oo idi taageerta ma lahaad leedahay miya doctor cabdiqaadir runtii waxaan jeclan wuxuu u mahad celsho hormuud telecom oo hadda yani laba kun iyo eighteenkii hadda sanadka hadda naga dhammaaday oo hay-adda ku sigata inay xiranto dhaqaale la-aan awgeed lacagihii deyntahayd naga bixisay aadaan rabta ugu mahad celinayaa dhinaca kaleeto way jiraan dad shakhsiyaada oo yani raba aan rabin magacood in la sheego waxaan kaloo raba inaa aad ugu mahad celsho laba qof oo wadankan jooga gabar lidaa nadiifa maxamed iyo cabdi cadow oo funraisin noo sameeyey kii oo lacag fiican ilaa afartan kunoo dolar aruushay waxayna taasuna gelisay marka in haddana aan shaqadii si fiican usii laba jibaarno
waayahay waxaan rajeynayaa dabcan inaad heshaan cid idi taageerta marka la ega xaaladda hadda dalku uu ku sugan yahay waa xaalad aad u dhib badan laakiin su-aal kale haddii aan ku weydiiyo dowladda soomaaliya oo kale hadda ma la hadasheen oo ma ka codsateen inay laftirkooda gacan ka geystaan dhinaca dhaqaalaha xaqiiqatan ridwaan horta madaxweyneyaashii waddankan soo maray laga soo bilaabo madaxweyne cabdulaahi yuusuf allah u naxariisto ilaa madaxweyneha hadda jooga madaxweyne ayna u tegin malahan oo ayna la fadhiisan waxaa intaa dheer guddoomiye goboladii soo mariyey magaalada muqdisho mayorskii soo mariyey in ayna la fadhiisan ma jirin marka laga reebo taabit intaasna waxaynu kala hadlaynay in adeegan ay gacan siiyaan yani waxyaalaha ay qaban kareen waxaa ka mid a in adeegan maanta uusan lahayn space ama meel lagu xanaaneeyo baabuurtan inuusan lahayn meel shaqaalaha lagu tababaro ama shifta lagu galo waynu weydiisanayna intaas markaan ogaanay yani inaysan rajadu dhoweyn waxaan soo gaarnay inaan toban liitaro shidaal inaan weydiisano bardhay maalintii toban liitaro shidaala welina kama ina helin laakiin waxaan isleeyahay dabcan fakerkeyda lagu jiraa isleeyahay si loo taakuray lahay adeegakan
waa gartay haddii aan su-aal kale ku weydiiyo dadku waxay ku xasuustaan inta badan qaraxyada iyo dhaawacyada maaragtay inta badan inaad gurmad u fidisaan marka qarax uu dhaco ama allahu naxariistee dadka dhinta aada isbitaalada geysaan maxaa kaloo ay qabataa amin ambulances
amin ambulance runtii waxay la mid tahay ambulansyooyinka adduunka ka jiroo kaleeto waxaan ka jawaabnaa kool kasta afaraatan ka saac toddobada maalmood waxaan u jawaabnaa yani amaan adeegsiinaa haweenka uurka leh oo markay foosha qabato oo xil adag habeenkii ama ahaato ama maalin ha ahaato isbitaalkaan geynaa ilmaha xanuunsanaya dadka jirooyinka waaweyn qaba sida hybertensionka iyo diabetika waxaan geynaa kuwa dhintay lafskooda qubuurtaan geynaa yacni nuuc kastoo adeeg ambalaas ay qabato ayaan dadka u qabanaa weliba si tabaruc ah lacag la-aan ah yacni qof kastaba uu ku heli karo inuu soo waco telefoonkaina tribalnka ah ama saddex sagaalaad ah sagaal sagaal sagaal qofku hadduu soo waco wuxuu helayaa adeega caafimaad ee ambalaas ay qaban karto
caqabadaha ugu waaweyn ee maskaxdaada hadda ku jira ama aad xusuusan karto intii aad shaqaynayseen maxaa ka mid ah gaar ahaan marka laga hadlayo qaraxyada dhaca ee dadka faraha badan mararka qaar ay ku dhintaan iyo baaxadiinnii oo aad moodid inay yar tahay oo aanay dabooli karaynin mararka qaarkood haddii musiibo xoog badan ay dhacdo
runtii horta caqabadu way fara badan yihiin caqabado ha ahaadaan kuwa dhinaca amniga ama securitiga ha ahaadaan caqabad ha ahaadaan xagga dhaqaalaha ah waayo shay kasta oo socdo dhaqaalay u baahan yahay caqabada ah xagga yani moralka ummadda yani ama dowladda aan iraahdo ama yani gacantii laga rabay dowladeed ama ganacsato ama dad mujtamac ahaan lama helin maxaa yeelay adeegan annaga riyada ama waxaan maskaxdeena ka guuxaya waxay tahay inaan gaarno gobol degmo iyo tuulo ma doonayn inaan xamar kaliya aan ku dhex wareegeysano marka si loo gaaro waa in adeegan laga wada qayb qaataa oo yani qof kasta oo anaga yani hadda magaalada london oo kale dadka jooga soomaalida hadday bixiyaan one bound hal bound waa waxay shaah ku cabaan maalin kasta ama wax kale uga baxdo waxaan adeegan gaarsiin karnaa gobol degmo iyo tuulo meel kastoo ka mid a marka caqabada ugu weyn waxa weeye dadkii aan fahamsanayn shaqada loo hayo taageerada dowladeed ee la rabay ee aan la helin waa labada caqabadoo isleeya haddii labadaas caqabadood la wareejiyo waa wax weynaa qabsoomi kara waayahay muddooyinkii ugu dambeeyey ama labadii toddobaad ee ugu dambeeyey london ayaad ku sugneedeen adiga iyo qaar kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda amin ambulances jaaliyadda soomaalida ma la kulanteen oo ma weydiisateen laftirkooda inay gacanida siiyaan runtii horta meeshan waxaana keenay oo ugu weyn hadda waxay ahayd labo laxaato waxaan horta ku guuleysanay waxa loo yaqaano somaali international award abaalmarinta noocaas ayaan ku guuleysanay dadkii community contribution number one ka gala ayaan noqonay lamber laba waxaan kaleeto la hadalno fursad u helnay jaaliyadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gobolada tagnay lasteraan tagnay barmahamo tagnay londonaan joognaa yani intaas waxaan ogaanay dadku inaysan helin information sax ah oo ku filan inaysan helin amaysan hore u heysan waxay noo muujiyeen runtii dadka marka dad aad u qalbi fiican oo doonaya adeeg inay ka qayb qaataan hadda waxay leeyiin akoon noo samey si akoonkaas aan lacagta ugu shubno haddaan hal baawn bixinayna haddaan shan baawn bixinaynaba si aan lacagta u bixino waayahay su-aal kale haddii aan ku weydiiyo maalmahan waxaa jiray warar la isla dhex maraya oo sheegaya in dowladda soomaaliya ay shaqada idinka joojisay ama ay qorsheynaysaba inay joojiso arrimahaas maxaa ka jira
runtii horta hadalxaynta noocaasa way jirtay laakiin waxaan isleeyahay waxay ahayd isfaham daro micnaha waxaan isleeyahay waxaa loo baahnay seen u wada shaqaynaa iyo sidee shaqada loo hagaajiyaa un bay ahayd laakiin waana la xaliyo hadda anaga shaqadiina way socotaa waxaan aaminsana inay socod doonto oo shaqadan ay tahay shaqa shariif ah oo qof walba u baahan yahay hawsha yani xaqiiqo waxa ah yacni maalidowta waxaan la yaabanay nin ayaan ku kulannay meel diyaaradda dhexdeeda ku kulannay waa isbarannay ninka wuxuu ii sheegay markaan isu sheegay inuu inaan naftiisa inaan badbaadinay wuxuu yihi qarax ka dhacay central hotel ayaan ku dhaacam waxay noqotay haddaan aamin ambulance heli lahayn meeshaan ku dhiman lahay marka waxay kutusanaysaa adeegan adeeg muhiima ummadda u ah inuu yahay ama qarax ha ahaato ama xanuun kale ha ahaato ama si kale ha ahaatee marka adeegan adeeg la joojin karo ama u baahan in la joojiyo inuusan ahayn laakiin wuxuu u baahan yahay in intaan ka badan la sameeyo waayahay ugu dambeyn maxaa idii qorshaysan mustaqbalka muxuu yahay qorshihiina hadda
xaqiiqatan waxyaala badana horta maskaxdeena ka guuxaya annaga waxaan rabnaa ummadeenna in aysan u baahan gaarigacan inaan lagu qaado warkaas hadda wuu soo xirmay gaarigacan dambe inaan la isticmaalin waxaan rabnaa adeega inaan gaarsiino degmo tuulo gobol degmo iyo tuulo xaqiiqatan waxaa dadka markaad joogtay magaalooyinka waaweyn sida muqdisho oo kale iyo hargeysa iyo gaalkac iyo kismaayo alternative badana heli kartaa oo baabuur taxiaad helaysaa basaad heli kartaa baabuur saaxiibkaa isticmaali kartaa waxaan tagnay tuulooyin aan assessment ka soo sameynay ee laleeyahay waxaan aragnaa usbuucii ama labadii usbuuc hal maalin baabuur aragnaa hooyada meeshaad ku foolatahay goormay helaysaa yani adeeg caafimaad ay heli kartaa hadayba laba isbuuc hadayba heli kartaba ayba aragtaba ama ay keliisa waa hagaagintaasi ayaan ku dhaafaynaa barnaamijkii martida mikrofonka waxaana la socodsiinaya wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabduule haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah silsilad suwaaneedii arraweelo oo toddobaadiya markii ay habluhu kubadda wateen haatan raggii ay dib u soo rogaal celiyeen arraweele hoyatee horta idinka oon caro haweenuw dibnaha cunin isweyddiiyo hunaay hubka taaad u dhiibtaan eed hoggaan ka dhigataan ma raggay halbowlaha habkusiin bilaawaha ma dhufaani hanadyada mise geedh har weyn bay gogol noogu hoos fidin oo heshiis rag iyo dumar ayay madal ku heegayn
sidoo kale waxaan idiin hayaa qaybta halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynu ku soo qaadan doonno nasamaaxa ruuxii haween nacabu haystaaye niba maaha ruuxii hablaha nabaru gaystaaye nacas weeyi ruuxaan xuseyn naaskii u jaqaye waxau yidhi ninba ma aha ruuxii hablaha nabar u geystaaye nacas weeye ruuxaan cisiy naaskii u shaqaye waa fannaanka nimcaan hilaac oo isna barnaamijka cawayska washington caawa martii noogu ah barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington ku bilownay dhegaystayaal intiinni la socotay barnaamijyadeennii toddobaadyadii hore waxaa inoo socotay silsilad sugaaneedii arraweelo oo dhex maraysa ragga iyo dumarka islamarkaana ay isku weydaarsanayeen sugaan kala duwan oo iska soo hor jeeda iyadoo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay haweenku ciyaarta ay wateen waxaana dhegaystayaal haddaan dib idii xusuusiya toddobaadkii hore ay inoo maraysay iyadoo magaalada burco ay tix ka soo dirtay salme maxamed cawaale islamarkaana ay ku tidhi horor iyo dhurwaa baad tihiin hiiga dumarkii iyo halbowlaha wax badan baad jarteen dumar haldhaagoodii hagardaamo badan baan marnaa huqiyo haadaani haasaawo beenaa hablaha ku halligaysaane hohe halista ah dhaawacdaan himiladoodii oo hogab cidlaa kaga tagtaan goor habeen dumaya haddaba markii xaal halkaasii maraya ayaa raggii dib u soo rogaal celiyey islamarkaana waxaa magaalada islaamabaad ee dalka bakistaan a tixdan ka soo diray cabdirabbi bashiir guuleed hoobaale hoobaa hobaliya abwaanow hoobaale gabaygay weedh ugu horraysaa hadna kuma siyaadina waa lagu hoggaanshaa hididiilo suugaan ka hadlaysa sooyaal dhacda iyo halhayskeed kun sanoo hor loo iman boqolaal horteen tegey mahadhooyin hiiflo waqid aan harayn baa giraan lagu hagoogo kaftan iyo halgooyihii heesaha farshaxanadu mid walbaa halkuu jiray ku hantaashay maansoo hable iyo rag suugaan kaga hogay dhankiisoo hamba seegtay maante anna aan hujuumoo halkayleed ku beego aan hagoogta tuuree galo iyo habeeyo waxaa galay hadhkayge ii jiifsha xeelada xinjir bay habaysaa duxulaha holcaaya hoogaydaa baxaysay haween lagu ogaan jiray hafashada tallaa'ida ka yeeraysa hunaay heegada sanaag iyo burco iyo hargaysiyo ilama higlaaliyo hawaash iyo afdheer iyo hoyga cali sabiix iyo hadka caabud waaq iyo howlwadaagta xamar iyo heegada wajeer iyo kuwa yurub hayaan jira halsinkida galbeed iyo hoohaayo joogiyo hablaha isku yeedho habar wacad ku baaqow marka hore salaamban baakistaan halkeediiyo hawdiyo ka timid bari baan idiin hideeyey iga hooya gaclow aan hadalka kala qalo aan hoga tusaalaha heesaha ku baayaco aan higaadso erayada aan giraanta haatiyo halkaylayna anigu hablow maad ogsoontihiin abaalkaad hibayseen kalahaad markuu dhacay hayaankii dagaalada rag markuu hardamayay hawdku isku baaxsaday inaad hooyo noqoteen halkii aabba geli jiray in la tabin habeen qura wadartiina hanateen hablow maad ogsoontihiin inaad ugu horraysaan inaad heega joogtaan inaad hilin inootiin hooyiyo walaaltiin habaryaro cuddoontiin hindisiyo dhakhtaratiin ragna kaga horraysaan hablow maad ogsoontiin inaad hoocay liito rag ku haybtirsado oo korsi kula hawaystiyo hanadkaa tilmaanteen inaad naas habsiiseen heesaha u qaadeen hablow maad ogsoontiin hubaashiyo wanaag baad nagu hoos wadeenoo waxaad noo hurteen baan ragba kaga horraynoo hog hog idiinma qornee hablo yahow abaalkii maynaan hallaynoo heegadaan ku sidanee waxaynoo hambeeyoo naga daaya hootada intaa waa halgooyaya aan heesta sii wado halka aan u jeediyo huqda aan far soo daro hooyadaad ammaanteen hal kaleeta andhaho araweela habartii kala haatin weydee habaxsanaha liitiyo hanadkaad xambaadheen haleeyada dhufaantee hadda dhaafinaysaad weli hees u tirisaan hooyoy tidhaahdaan oo aad oodammaan hogsiisaan hoogtay adduunyoyshow cadaalad may harin oo hablaha gugaan jira himbiriirsi kuma jiro waxaa la yidhi haween bay tala hibo u siiso ilamaa had yartaan hablo waad ku dhaqantaan waxaad haa tidhaahdaan hawraadhu waa maya sirta waa hubkii aad ragga ku halwaystaanoo kalkashiga ku haysto halakeeya abidkiin horaan ugu tiraaboon idhi aan hoggeediyo halka ay ku duugnay dalka laga haryuubsho shiiniyo hogbaasiyo ha la geeya aasiya ha yeeshee la diidiyo waxaa lagu hadaaqo hablihii ku baaqeen mid kaloo hor loo iman oo loo haadsho caalamada araweele hoyatee horta idinka oon caro haweenuw dibnaha cunin isweydiiyo hunaay hubkata aad u dhiibtaan eed hoggaan ka dhigataan ma raggay halbowlaha habku sinbilaawaha ma dhufaani hanadyada mise geedh har weyn bay gogol noogu hoos fidin oo heshiis rag iyo dumar ayay madal ku heegayn haweenka ayaa dhegaystayaal ka soo jawaabi doona waxa ay yeeli doonaan haddii ay hoggaan ka qabtaane markanna waa qaybta al abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka sii ambaqaadi doonnaa waraysigii fannaanka nimcaan cabdiraxmaan xasan oo ku magac dheer nimcaan hilaac iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono sawirka uu ka haystay fanka intaanu ku soo biirin iyo weliba qaybo ka mid a heesaha uu qaado waxaana fannaanka magaalada jabuuti ku waraysatay waryahayaga sagal mustafa xasan nuur
fanka soomaalida intaanad soo gelin maxaad ka aaminsanayd haddase maxaad ka aaminsantay
sagalay horta fanka soomaalida intaanan soo gelin rur ahaantii waxaan ka aaminsanaa qofku intaanu fanaanka noqon kuley waxyaabaha aad baa looga sheekeynaya waxa uu xiiseynayo markaan fankaaga waxaan ka aaminsanaa in marka uu qofku galo oo noqdo yacni qof duni kale ku jira oo waxaad moodaa in fanka bustimaduu la saaro oo qofku shaqooyin kale iyo afaaro kale u galo laakiinse markaan fanka galay rur ahaantii cajaayib wax badan baan kala kulmay sidaan moodeyna ma u ahayn oo ii wanaagsanaaday markii hore wax xunbaad ka aaminsanayd laakiin markii dambe kuu fiicnaaday markaad aragto iyadoo markaad meelaha soomaalidu degto aad tagto oo meel walba sawir nala gal nimcaan oo lagu leeyahay dareenkaagu siduu noqdaa caanimaduse dhibaatada ay leedahay ma noo sharaxi kartaa horta dareenkaygu aada buu isku bedelaa markaan bulsho dhex galo waqtiyada qaar waxaan arkaa dad naga waaweyn oo waalid ii noqon kara oo fadhigayga kacaya oo fanaanka weynaagala markaasaa aniga dhan ba waxay ka tagtaa awoodda waayo qof aad is leedahay waa waalidkaagii oo waalidka ugu toosan oo ku dhali kara oo haddana adi fadhiga kaa kacaya oo ku ixtiraamaya run ahaantii waxa weeyaan waa mucjiso kale isagale horta caanimaduna mar way wanaagsan tahay marna waa mushkiladahayga wadataa laakiinse weli dhinaca wanaagsan baan kala kulmay dhinaca xumaanta maxaad ka sheegi lahayd te dhinaca xumaanta haddii aan ka sheego soomaali maxamed anagoo bilaashkaa uga heesayna ayna rifaan haddana nala socota warar beena oo waxa weeyaan waqtiyada qaar waxaan haboonin bay naga sheegaan waqtiyada qaar yacni wallahi lama soo koobi karo laakiinse boqolkiiba shan iyo sagaashan dhinac wanaagsan baan kala kulmay fanaaniinta caalamka waynu ognahay fanka waxay ka dhexlaan lacag ma aaminsanta adiga nimcaan ahaan fanka soomaalida sideedaba maxaa laga dhexlaa hanti ma laga dhexlaa adiguse maxaad ka dhexasha horta sagalay fanaan saboola soomaali baa laga helaa caanimo de magacaas mooyaane wallahi ismalihi wax kalead ka dhexashay shaqooyinka kaleyada howlaha kalan ku jirno unbaanu ku nool nahay laakiinse fanka magacaas iyo waxa weeyaan heesahaaga way tiro badan yihiin inagoo marba dhinac ka jaleeci doonaa waraysiguna waynoo dambeyn doonaa heesta markan aada adigu usoo xulayso dhageystayaasha waa heesteen
isagale horta waxaa jirtay heestaan dhowaan soo saaray intii aan muqdisho joogay oo nagu talagalay hablaha iyo haweenkeena soomaaliyeed heestaasi oo ahaa kamid ah heesaha aan aada ku jeclahay run ahaantiina aan ku taageeraya hablaheena soomaaliyeed heestaas siyareed waxaa ka mid ah
nasamaha ruuxii haween nacabu haystaaye
nibamaha ruuxii hablaha nabarugaystaay nacas wii ruuxan xisayn naaskii u jaqaye nasiibkiisu nimureebayba naaku cilbaxay nuquliyo warxumo faafiintuna waa nusqaanimo waa nusqaanimo waa nusqaanimo
kaa geysan haweenka soomaaliyadan anigu ugu horeeyo kusoo horfadhiya allah iyo cisag baan kuleeya ilaahay codka mar labaad ha kuu barakeeyo heestaasi haweenka ee kamida heesihii ugu dambeeyay ee aada soo saarto eed haweenka ugu tala gashay ayaan markana kusoo dhaweynaya dhegeystayaasha dhegeysa haboon
smaha ruuxee haween nacabu haystaaye nibamaha ruuxii hablaha nabarugaystaay nacasweyn ruuxaan isayn naaskii uu shaqaye nasabmaha ruuxee haween nacabu haystaaye nibamaha ruuxii hablaha nabarugaystay nacasweebya ruuxaan isayn naaskii uu jaqaye nasiibkiisu nimuu reebayba naaku cilbaxay nuquliya warxuma faafiintuna waa nusqaanimo waa nusqaanimo waa nusqaanimo nasiibkiisu nimuu reebayba naaku cilbaxay nuqul iyo warxuma faafiintuna waa nusqaanimo nabigeenu siduu yidhi naftay nala wadaagaane maagayaan nitaqiya xumaan nooc kastoy tahay bulshayahay kanaafaynaiyo nacaskayuu taaban okanaara shaydaanka waa lagana jeeyaaye okanaara shaydaanka waa lagana jeeyaaye nabigeenu siduu yidhi naftay nala wadaagaane maakayaan nitaqiya xumaan nooc kastoy tahay bulshayahay kanaafaynaiyo nacaskayuu taaban okanaara shaydaanka waa lagana jeeyaaye okanaara shaydaanka waa lagana jeeyaaye kalsooni
waa hagaag heestaasi aadka u qiirada badan ee haweenka ah aynu hadiyad uga dhignay dhammaanba haweenka soomaaliyeed meel kastoo ay dunida daafaheeda kaga sugan yihiin waxaan filayaa inay si weyn kaaga guddoomeen abaalkaasna lagu hayo nimcaano dadku waxay isweydiinayaan nimcaan wuu socod badan yahay in qudhiisa cagmadhiga loo bixiyaabay ahaydoo waxaan kuuri kolba meel baad ka degaysaa magaalooyinka soomaalidu degtay meelo kaloo fara badan waad ku wareegta adduunka waxaa lagu wareersan yahay halkuu degan yahay oo imika dhimcaan deegaan u ah
isagale horta sidaad sheegtay socodkaygu waa iska badan yahay laakiinse hadda waxaa degani ah muqdisho muqdisho aan deganahay in muddo ah waxaan rajeynayaa insha allah inaan soo degi rabo doono insha allah oo waqtiyada qaar xataa jabuuti waan imaadaa qorshahaygun yahay inaan haddana hargeysa aan soo maro oon muddo soo joogo
magaalada hargeysa ahe aada lagaaga xiisay
waa laisku xiisay kuley waxa weeyaan qorshahayguna waxa weeye inaan rabadaanta kusoo ma haddii lahaydma
aad iyo aad anaguna si fiican ayaanu kugu joognaa halkeed nagu ogeyd waanu iska joog joognaa nimcaanow dhinaca jacaylka sidaas ku tihiin heesahagu maadaama jacaylu badayn jacaylkii qabiyoobay kii kale halkan ka dhacay kii kale booday
horta sagalay waxaad moodaa bahda fanka iyo jacaylku inay qaraaba yihiin oo kuley adigu waad ku dhex jirtaa fanaaniinte qolyo badan waxa kusoo maray markaa hees la qaadayo dhulkas la dhaca oo kamarada laga dhowro waxa weeyaan kuley jacayl xoog loo soo maray laakiinse alxamdulilah rabbil aan ku guulaysto hadda adiga arkinaa reer iyo aan caruur leh aada iyo aad baan salaamayaa ayaan iyo ogaas cabdiraxmaan kaliya laafa maasha allah dadku waxay isweydiiyaan oon anaga laftarkaygu isweydiinaynaa inta og way og tahay inaanad balwad lahayn waqtiyada aanad fanka ku mashquulsanayn maxaa nimcaan balwado abaa lays leeyahay muxuu ku mashquulsan yahay waqtiyadiisa firaaqada ah muxuu ku qaataa ee uu ku lumiyaa
waa runta isagale horta balwad malihi laakiinse waqtiyada waqtiyada aanan fanka iyo howlahaasan ka maqnahay kulle sportskaan ku mashquulsanahay kubaddan aada u ciyaaraa waqtiyada qaar meel kastoon tagana waan ku ciyaaraa iminka waxaa jirta toddobaadkan toddobaadkiina dhaafi waxaan joogay galmudug dhuusamreeb iyo guriceel waxaan joogay muddo saddex ishaa saddexdaa cisho waxaan ku jiroon garoon marka waa balwadaa kan loo jirtaa maasha allah oo kubaddada aada u jeceshahay dhinaca cuntooyinka oo kale markaynu u nimaadno haddii las idhaahdo nimcaan casuuma maxaad aada u jeceshahay in lagugu casuumo isaga le horta anugu hilib iyo beriis waxa weeyaan haddaan hilib iyo beriis isku helo xaggaa lagama mara waa intii caadiga ahayd ee soomaalida inteeniun laysla yaqaanay haa
waagaag heesta labaad heesta saddexaad aan idhaahdo aynu dhegeystayaasha usoo xulayno inaad nasatoo degtiyo naruuro ku hay qalbiga
inaad nasato degtiyo naaruura ku hay qalbiga inaad nasato degtiyo naruura ku hay qalbiga
salaam heestaasi dhegeysa haboon
tirin nabarada waktiga niyadana u sheeg khayr nasrigii farxadda dhaadhawey naftaada ku sii wargade way ha tirin nabarada waktiga niyadana u sheeg khayr nasrigii farxadda dhaadhawey naftaada ku sii wargade nagaashaheli mardhow waxaad naasibii rajada intaaqana way dhammaan nagaashaheli mardhow waxaad naasibii rajada nitaaqana nitaaqana way dhammaan nasiibkii shalay ku dhaafay baruu soo noqonayaay inaad nasato degtiyo naaruura ku hay qalbiga inaad nasato degtiyo naaruura ku hay qalbiga qalbiga naaruura ku hay qalbiga
guud ahaana dhegaystayaal intaasaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenni caweyska washington qaybo kaloo ka mida waraysigaasi nimcaan hilaacna waxaaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee caweyska washington
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo xubintii ciyaaraha waxaannu ku eegaynaa kulamadii ugu xiisaha badnaa ee maanta la ciyaaray dalka ingiriiska si aan wax badan ugu ogaano ciyaarahaasi oo igu weynayd middii dhex martay tottenham iyo manchester city waxaa qadka taleefanka ee magaalada london ku jira cabdulqaadir maxamed cashir nadaara oo ah weriye u dhoondoloola arrimaha ciyaaraha cabdulqaadir ku soo dhowow barnaamijka ama xubinta ciyaaraha v o eda ku dhowahay colaad waa mahadsan tahay adiga iyo v o a bal waxaad nooga warantaa ciyaarihii maanta la ciyaaray horyaalka dalka ingiriiska kuwooda ugu xiisaha badnaa
waa mahadsan tahay ciyaaraha maanta la ciyaarayay waxay ahaayeen ilaa dhowr kulan beritan waa la ciyaari doonaa laakiin ciyaarta ugu xiisaha badnayd oo maanta adduunyada oo dhan runtii aad looga sugayey waddankan ingiriiskana haba ugu badnaadeen waxay ahayd manchester city iyo tottenham hotsport tottenham iyo manchester toddobaatan iyo laba saacadood ayaa ka soo wareegtay iyagoo isla ciyaaray ciyaartii ee koobka yurub ama champions leaga loo yaqaano ciyaartaas oo ka dhacday garoonka manchester city ee itixaad stadium ciyaartaas waxay ahayd ciyaartii sida la sheegay sanadahan ugu xamaasada badnayd ee soo marta ciyaaraha yurub afar iyo saddex ayay ku dhammaatay laakiin gool hore oo tottenham ay ku badisay marka lagu daro afar iyo afar waxaa lagu reebay manchester city marka manchester city aad bay u caraysneed tottenham marka maadaama ay halkaa joogtay maba aysan soo noqon oo london kuma soo noqonin oo inta ciyaarta maanta laga ciyaaraya waxay deganaayeen magaalada manchester ee maanta aad baa marka loo sugayo kulankaas runtii wuxuu ahaa kulan aad looga soo qayb galay oo indhaha lagu hayay sidii la filayey manchester city weeraro badan bay ku qaaday goolka tottenham waxaa u suura gashay daqiiqadii shanaad in gool ay dhaliyaan runtii aada u qurux badan tottenham waxay isku dayday inay soo noqoto oo goolka iska guddo dhowr jeer ayay goolhayaha ula tageen laakiin way u suurtageli weysay qaybtii labaad isbedelo ayaa la sameeyey haddana isku dayadii way socdeen labada dhinacba fursado ayay iska lumiyeen laakiin sagaashankii daqiiqadood waxay ku soo dhammaatay hal iyo eber oo manchester city ay ku badisay dhibka kale oo jiray wuxuu ahaa maanta xiisaha usii yeelayay manchester city iyo liverpool waxay isku haystaan horyaalka premier league kala horeynta haddii manchester maanta daroo ama barbardhac geli lahayd ama laga badin lahaa fursad weyn bay liverpool u noqon lahayd hadda hal dhibic bay kala koreeyaan horyaalkana ilaa afar kulan ilaa shan kulan keliya ayaa ka harsan marka wuu dhammaan rabaa marka manchester city arrintaana way saaciday maanta badiskan inkastoo hal gool ay ku badiyeen runtii waxay ciyaar aada u xiiso badan laakiin manchester waxaa ku dhacay waxaa ka dhaawacmay debruin laacibka loo yaqaano oo u dhashay waddanka belgium oo aad runtii usoo bandhigay ciyaartii champions leaga iyo tii maantaba ciyaar wanaag laakiin wuu dhaawacmay tottenhamna dhaawacyo badan baa ka maqnaa iyagana oo laacibkoodii harrikane oo kabtanka ahaa isna dhaawacmay oo ciyaarihii hore ku dhaawacmay laakiin ciyaar aada u wanaagsan bay ahayd ciyaarihii kale oo la ciyaaray iyana waxaa ka mid ahaa ciyaarta bournemouth iyo fulham fulham iyadu wayba kasii baxaysaa premier league oo waxay ku noqonaysaa seribida guruubada loo yaqaano oo waddankan championshipka la yidhaahdo hutchfield oo iyana ka baxday premier league oo ciyaaraha u haray hadday badiso xataa aan wax nasiisho lahayn iyana waa laga badiyey watford ayaa laba gool uga badisay westerham iyo leicester city laba iyo laba ayay isla dhaafi waayeen wolvis iyo brighton iyagana eber eber ayay ku dhammaatay marka ciyaaraha kale ee beri la sugayo sida xiisaha leh kuwee ka mid ah ciyaaraha beri aadka loo sugayo waxaa ka mid ah ciyaarta dhici doonta kowda iyo barka markay tahay waddankan u k saacadiisa everton iyo manchester united game aada u culus ama ciyaar aada u kulul ayaa dhici doonta ciyaarta kale ee la sugayo waxa waaye london derby gameka la yidhahdo ama kooxaha isku magaalada ka dhisan arsenal iyo crystal palace ayaa wada ciyaari doona arsenal waxay u dagaalami doontaa inay kaalinta saddexaad gasho maadaama tottenham oo kaalinta saddexaad ku jirtay premier leaga maanta laga adkaaday arsenal berito haddii ay badiso fursad ayay u heli doontaa inay ku gasho kaalinta saddexaad ciyaarta kale oo aada loo sugayo afarta galabnimo waddanka u k saacadiisa dhici doonta iyadana waxa weye ciyaarta cardiff city iyo liverpool liverpool waxay kula dagaalamaysaa premier leaga manchester city oo hadda hal dhibic keliya ka horeysa marka way ku qasbanaan doontaa beri liverpool inay adkaato oo ay badiso si ay markaa ugu soo laabato hogaanka premier league cardiff cityna waxay ka cararaysaa inay ka baxdo premier league oo ay koob kale oo championship layidhaha ama seribida u degato oo iyadana way mintidi doontaa marka ciyaarahaas ayaa la ciyaari doonaa isniintana waxaa iyana markaa ciyaari doonta chelsea iyo barley chelsea oo iyana u dagaalami doonta kaalinta afaraad inay kasii gasho tottenham oo maanta laga soo reeday kaalinta saddexaad haddii beri arsenal saddexaad la wareegto celsena ay isniinta badiso tottenham shanaad ayay usoo dhici doontaa marka dagaal culus ayaa runtii ka socda ee premier league oo aad buu usii xiiso badnaanaya aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu cabdulqaadir maxamed cashir nadaara oo ila falanqaynayay ciyaarihii dalka ingiriiska qadka teleefonka ee magaalada london ayaana ku waraysanayey xubintii ciyaarahana anigoo maxamed colad xasan aad ila socodsiinayey intaa ayay nooga dhantaa
guud ahaana idaacaddaeedi fiidnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonnaa tan iyo idaacaddan idaacadda xigta waxaad leenaysaa ayo nabadgelyo